bishii disembar ee sannadkii hore ayay ahayd markii ay dowladda federaalka ah ee soomaaliya ay ku dhawaaqday in ay guul ka gaadheen geedigii dayncafinta ee wakhtiga dheer soo socday haddaba siddeed bilood kadib maxaa isbeddelay mashaariicda kala duwan ee ka imanaya bangiga adduunku ma daynba mise waa deeq sidoo kale maxay yihiin shuruudaha togan ama taban ee ku gadaaman taageerada laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku qaadaa dhigi doonnaa barnaamijkeenna bandhigga v o a ee toddobaadkan waxaanay nala socodsiinayaa anoo ah ismaaciil xuseen farjar geediga deencafinta ee soomaaliya ayaa muddo dheer soo socday waxaana ugu dambayn laga midho dheliyey dabayaaqadii sannadkii hore haddaba siddeed bilood kadib maxaa soomaaliya iska beddelay waa kan wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige oo marti ku ah barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan deencafiska waxaa lagu dhawaaqay bishii disembar sanadkii hadda dhammaaday labada kun iyo saddex labaatanka hadda muddo siddeed bilooda ayaa laga joogaa soomaaliya waxay ka soo baxday marxalad ay geedi muddo dheer soo socday oo lasoo gardaadinayay lagu soo afmeeray geedi cusubna lagu yagleelay geedigaa cusub ee deencafiska kadib waxaa diiradda la saarayay sidii soomaalidu ay noqon u noqon lahayd mid isku tashata oo cagaheeda isugu taagta waayo xilligii geedigaa lagu soo jiiday dalka waa la gardaadinayay meel kasta waa la gacan qabanayay duruuf buu ku jiray marxalad buu ku jiray reforms iyo isbedelo guud oo dhaqaalaha socday marka kuwaa in lagu badhitaaro ayay ahayd laakiin markaad daynta ka baxdo sideedaba waxaa la rabaa inaad durduriso oo aada adigu isku tashato laakiin de soomaaliya duruufo guud baa ku gadaaman oo dayn cafiska u dheer daynta u dheeraa culayska daymeeda saarnaa u dheeraa duruufo amni baa jiray duruufo in dowladdu burburtay soddon sano dowlad la-aan dowlad ama marna dowlad la-aan haayeen marna dowlad daciifa ay lahaayeen dhismaha dowladnimada curdin ahaabaa lagu jiray marka duruufahaasi saameyn bay ku yeelanayeen qaabka deencafiska u ekaanayo ka diiradda waxaan saaraynay sidii dakhliga gudaha kor loogu qaadi lahaa oo looga maarmi lahaa in ay noqoto soomaaliya mid gacan shisheeye mar walba kusii taa kusii taagan weliba arrimaha aasaasiga kharashaadka aasaasiga ugaba uga baahata in kab dabadeed ay hesho waxaa og tahay inaan ku guuleysanay in muddadaas aan ka maarano in mushaaharaadkana laga kabo oo dakhliga guduhu daboolay oo kor loo qaaday waxa aanu ku guuleysanay in dakhligu kor kaco weli inkastuu dee marka layna barbar dhigo dakhligu dhaqaalaha guud inta uu ka yahay dalalka gobolka iyo kuwa dunidaba aynu aada u hooseyno laakiin koboc weyn buu sameeyey mashaariicda laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida world bank iyo i m f ayaa leh bogag kala duwan taasoo ku xidhan hadba qofku bogga uu akhrisanayo qaarkood waxay saamayn aad u daran ku yeelan karaan dhaqaalaha dalka deymaha qaadanaya mararka qaarkoodna waxay keeni karaan in ay horumar u keenaan dhaqaalaha dalkaas waxaana ay ku xidhan tahay hadba shuruudaha ku lamaan deeqahaas ama kaalmooyinkaas ama deyntaas la qaatay xaqiiqatan hay-adaha waaweyn uu ka mid yahay world bank ama bangiga adduunka dabcan waxbay ka qaban karaan dhaqaalaha waddamada soo koraya ama caalamu thaalidka loo yaqaano runtii waxayna siiyaan deeqo iyo deymo labadaba maxamed nuur qalimow wuxuu falanqeeyaa arrimaha siyaasadda
waxayna ugu talagalaan waddamada dakligoodu hooseeyo ama meeldhaxaadka ah inay kusoo kabtaan iyagoo ka fik siiraya aqoonta horumar sida horumar loo gaarsiiya dhaqaalaha kuna kabaaya deyn ama deeq waxay ku siiyaanba talooyin sidii horumarkoodii iyo waddamadaas ay kor ugu soo kici lahaayeen shacabkooduna wax ugu qaban lahaayeen nolosha waddankaasna uu kor ugu soo kici lahaa dabcan horumarkaas iyo inay wax ka qabtaan awooddaas way leeyihiin oo run ahaantii lama dhihi karo world bank dadka ama dhaqaalahooda dowladaha ay faraha la soo galaan dhibaato unbay ku keenaan laakiin wax way ka tari karaan run ahaantii oo waa hay-ad weyn dhaqaalo badan haysa waddan walbaana ku xiran tahay hadba sida ay u maalgeliyaan iyo sida ay u soo kobciyaan
maxamed ayaa qabaa in mararka la eegayo bogagga wanaagsan ee mashaariicda ay maalgeliyaan hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida bangiga adduunka in tusaale loo soo qaadan karo barnaamijkii dibudhiska ee dalalka yurub kadib dagaalkii labaad ee dunida mashruucan loo bixiyey marshal plan ee maraykanka uu ku gargaaray yurub kadib dagaalkii labaad ee adduunka ee yurub dhaqaalaheeda uu ku baaba-ay dagaalka ayaa waxa maraykanka ku qorsheeyeen si dhaqaalaha yurub loo soo kobciyo in la siiyo dhaqaalo fara badan oo dhaqaalahaasi maaragtay wax u ka taro si yurub ay uga soo kabato dagaalkii labaad dhaawacii ka gaaray dhaqaalaha xaggiisa burburkii wax walbaba waagaasoo ay yurubta aad yani dhibaato weyn kasoo gaar dagaalkaasi dhaqaalahoodu ku baabacay marka dowladda maraykanka oo waktigaa u madaxa ka ahaa truman in la yirahdo president madaxweynihii markaa waktigaa joogay ayaa ugu deeqay lacag maanta u dhiganta wax ka badan boqol bilyan laakiin markaa ahayd saddex iyo toban dhibic thirteen point three bilyan laakiin maanta lagu qiyaasa valuega ama qiimaha waktigaasi hadda haddii loo kombeer gareeyo wax boqol bilyan ka badan taasoo yurub oo dhan ay kusoo kabatay dhaqaalaheedii dib dabar ee dhaqaalahoodii iyo horumarkoodii iyo wax walbaba weliba western yurub oo ahayd group la jaal ah maraykanka mashruucaas waxaa la dhihi jiray marshall plan waxaan loogu magac daray george marshall oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee waktigaas oo fekerkaas soo jeediyey markii dambana madaxweynaha iyo aqalkii sare iyo ay isku raaceen in lacagtaasi la geliyo yurub si ay usoo kabato marka marshal plan taas halkaas ay ku yimi waxaan loogu magac daray wasiirka arrimaha dibadda ee waktigaha yurubna waa meesha ay indhaha ku furatay dagaalkii labaad adduunyada ka bacdi oo ilaa haddana ay maarata dhaqaalahooda iyo horumarkooda maalintaas soo bilowday ilaa haddana uu sanadba sanadka ka dambeeya uu kor usoo kaco wasiirka maaliyadda ee soomaaliya biixi iimaan cige ayaan weydiiyey in ay weli qaateen wax deyn ah tan iyo wixii ka dambeeyey markii deynta laga cafiyey daymaha waxaa mudan in loo qaato horumar maalgashi wax soo saari kara loo qaato marka waxaan ka baaqsannay runtii oanu ku guulaysanay inaanu ilaa hadda muddada aanaan u baahanin inaanu deyn qaadano deyntaana aanu ku bixino kharashaadka joogtada ee dowladda oo iyaduna arrin weyna xidhiirka bangiga naga dhexeeyaana runtii wuu sii xoogeystay dowladduna marnaba dalalka had iyo jeeraale deymaha ka baxa waxaa lagu yaqaanaa markaad dib u eegto dalalkii deymaha ka baxa inay markaba deyn dib ugu dhacaan annagu wax dayna maanaan qaadan
waxaa jira mashaariico kala duwan oo ka socda soomaaliya wasiirka ayaan mar kale hordhigay haddiiba aanay qaadanin wax dayna sida ay ku yimaadaan mashaariicda waaweyn ee uu maalgeliyo bangiga adduunku bangigu kaalmooyinka ayuna siiyaa noocyo kala duwan bay yihiin kaalmada qaar waa kaalmo maalgashi dhanka mashaariicda ah oo mashaariicda kala duwan ee dalka ka socota ay ay maalgeliyaan lacagahaasoo dhami waa deeq hadda bortfoliohoodu ilaa maalintii ay hadda welbanku bilaabeen inay soomaaliya wax taraan dib loo soo celiyay xidhiidhka welbanka iyo iyo dowladda soomaaliya ilaa hadda sayska ama xajmiga mashaariicdooda iyo dee lacagtoodu way way way kordhaysaa lacagaan ka yarayn laba dhibic saddex bilyan bay noqonaysaa marka laysu geeyo ilaa maalinta ilaa hadda lacagaha ay soomaaliya u qoondeeyeen ilaa xilligii
intii aan xidhiirka cusub la yeelanay bangiga ee barnaamijkan dayncafiskuna uu bilaabmay muddadaas hadda ku dhow tobanka sano bortfoliohoodu runtii koro koboc weyn buu sameeyey waxaa kaloo mashaariicda marka laga yimaado lacagaha qeybka ah lacagaha kaalmada tooska ah ee miisaaniyadda lagu kabo oon iyagu mashaariic ahayn oo iyaguna bangiga adduunku sanad walba uu dowladda ku kabo ayaa jira oo la helo laga iyaga waxaay bilaabmeen dhowaan bay bilaabmeen markii barta go-aan qaadashada aynu gaarhnay sanadkii labadii kun iyo labaatankii bay mashaariicda kaabka tooska ah iyagu bilaabmeen welina waa socdaan wasiir biixi ayaan weydiiyey inay jiraan wax shuruudo ah oo ku lamaan kaalmooyinkaas la siiyo wallaahi shuruudaha ku xidhan mashaariicdu iyagu shuruudo ma lehe kabka miisaaniyadda ama maaliyadda ee tooska ahbaa had iyo jeeraale shuruudo ay ku xidhan yihiin shuruudahaashina waa shuruudo loogu talagalay dhismaha dowladnimada dowladda soomaaliya uu ku kobco marka reform wax la xidhiidho weeye oo layska rabo inaan wax ka qabanno runtiina wax weyn ka taray dibudhiska dowladda soomaaliya hadday tahay dhanka shuruucda hadday tahay dhanka siyaasadaha iyo hadday tahay dhanka systemska ama nidaamyada ko maxaan ku rahdaa koruqaadista dhanka hufnaanta dowladda daahfurnaanta dowladda la dagaalanka musuq maasuqa arrimo noocaasa oo ayaa had iyo jeeraa leh shuruuda u ah kabka dhanka mashaariicda marka laga hadlayo dee siyaasadaha iyo iyo iyo iyo shuruudaha la xidhiidha siyaasadaha bangiga adduunka ku maareeya mashaariicda in in iyagana lagu dhaqmo oo aan mustawaha ay u dhigeen aan laga hoos marin ayaa ayaa ugu waaweyn si fiican bayna kuwaasi runtii u dhaqan galaan oo ay noogu socdaan qalimow ayaa isagu qaba in mashaariicda horumarinta ee laga helo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ah sida i m f iyo world bank in ay mararka qaarkood saameyn taban ku yeelan karaan dhaqaalaha dalalka dabcan way jiraan dhibaatooyin lagala kulmo marka ay deeq ama deyn ay siinayaan waddan ama ay doonayaan inay soo kobciyaan ama waddanka weydiista deyn waxaa kamid a marka aad world banka i m f ta aad la macaamilayso sida badan assessment ay ku sameeyaan dhaqaalaha wadankaasi waxaa kaloo jira in dowladaha ay ku amraan ama ay yiraahdaan shaqaale gudaha ama shaqaale dowladeed ma qaadan kartaan si dhaqaalaha dacmaan loo dhimo qarashka dowladda mashaariic waaweyn oo markaas socotay oo kale inay yiraahdaan joojiya ama ay dhimaan ama qaarkood ay socodsiyaan qaarna ay joojiyaan si yani beekhamin ay ugu sameeyaan talooyin marka waxaa jira oo dowladda marka wadankaasi u talisa aanay shuqul ku lahayn shuruudaha lacag in lagu siiyo ama deyn ama deeq lagu siiyana ay maaragtay world bank ama i m f ay ku xiraan ayaa jiro wasiir biixi ayaan hordhigay sida uu arko doodaha laga muujiyo in mashaariicda waaweyn in ay la socdaan shuruudo curyaamin kara dhaqaalaha dalalka haddii aan si xigmadaysan la isugu miisaamin wallaahi dee dooda horumarka dunida modhalis kala duwan baa jira doodo culculusina de waa ka jiraan oo oo lagu qiimeeyo siyaasadaha bangiga adduunka iyo hay-adaha maaliyadda ee caalamiga ahi ay ay ku dhaqmaan sida ay wax uga tari karaan kobaca dhaqaalaha ee qaaradda africa ama wadamada soo kordhaya caqabadaha ay shuruudahaasi leeyihiin marka heerar bay soo martay doodahaasi lixdamaadkii mar aragtiyo gaari jireen baa jiray sideetamaadkii mar wixii washington wixii structural adjustment programka la odhan jiray iyaduna dood weyn oo afrikada iyo dunida soo koreysa ka taagnayd oo loo arkayey in aanay siyaasadaha bangiga adduunka iyo siyaasadaha guud ahaan horumarintu aanay u adeegahayn dalalka afrikaanka dood soo jirta bay ahayd haddana n sagaashamaadkii wax washington consensus la odhan jiray baa xoogga la saarayay hadda bangigu runtii muddooyinkii u dambeeyey wuxuu ku jiraa isbeddel weyn baa lagu wadaa waxay volution road map la yidhaahdo ayaa lagu wadaa oo la rabo caqabadaha hore iyo naqdigaa hore ee jiray in wax lagu lagu saxo si uu hadda ugu adeego danaha dadka soo koraya wax uga qabto innaga dhankeenna markaad eegto runtii shuruudaha had iyo jeeraala ay nagu xidhan shuruudo korna lagaga keeno maaha waa shuruudo ka jawaabaya danaha soomaaliya oo annagu inta badan aanu qayb aanu aanu tilmaanaba meelaha aanu ka dhutinaynen u baahannahay in laga dhiso marka wax korna lagaga keena maaha waa wax annagu aanu qoondaysanno oo qorshaysanno oo maalin walba meelaha aanu isleenahay halkana kab iyo kaalmo uga baahan tihiin aanu diiradda saarno marka culays weyn hadda annaga bangigu waxtar mooyaane naguma laha runtiina doodaha hore jiri jiray hadda duruufta dalkeennu ku jira markaad eegto ma aha siyaasado culays ama dhaqaale ama bulsho keenaya runtii waa siyaasado baritaaraya dhismaha curdinka ee dowladnimadeenna
dhegaystayaal intaas waxaa inaga eeg barnaamijkeennii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh